habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada washington
waa fiidnimo jimcaha bisha november night sanadka waxaad naga dhegaysanaysaan mujadaha gaagaban ee iyo mitirban iyo bogga v o a somaly com idaacadda caawa waxaa idila socodsiinaya axmed cali sheekh iyo anigoo ah jamaal axmed cismaan
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo waxaa ka mid ah faahfaahin dheeraad ah oo ka soo baxaysa howlgallo militari oo xalay ka dhacay tuulada dugulle oo ku dhow degmada qoryoole ee gobolka shabeellada hoose
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan waraysi ku saabsan warshaddii kalluunka qandala magaaladaasi oo haatan ay haystaan maleeshiyaad taabacsan isis matoor weyn oo aan soomaaliyaba oolbaa yaal oo xatee waagi waa shaqaynaya laakiin maantay haddaa toddobaatan iyo shanti baa la keenay matoorka duqa hadda maanta lama heli karo ma sinxino iyo matooradii ma yaalin xataa beesari kaambi lama heli karo
waxaa kaloo idiin haynaa barnaamijkii xiisaha lahaa ee faaqidaada toddobaadka oo ku saabsan doorashada aqalada baarlamanka ee haatan dalka soomaaliya ka socda gudoomiya baarlamanka waxaa ugu horreya u yaalla baarlamaan jooga intaasoo milyan uusan xukumi karin oo asagaba uu la yaraan doono nin la yar leeyahay ayaa imaan doona madaxweynaha imaan doona waxaan filaynaa inuu inuu ka fiicnaan doono madaxweynayaasha hore aadaan u rajaynana hadduu alla idmo guddiga khilaafaadka maadaama aan la wadaagnay ilaa meesha ugu dambaysa oo aniga saameyn gaara ay igu yeelatay xitaa maxaa u tartantay la igu casilay in ilaa meesha ugu dambaysa ay nagu qoosiyaan
qodobadaas iyo kuwo kale ayaad dhegaysan doontaan marka horese kusoo dhowaada dhegaystayaal warkii caalamka
madaxweynaha turkiga rejeb dayib erdogan ayaa uga digay midooda yurub in haddii ay sii wadaan hanjabaadda ay ku hayaan dalkiisa in uu boqolaal kun oo muhaajiriina u ogolaan doono inay ku qulqulaan dalalka midooda yurub isaga oo ka hadlayay shir ku saabsan cadaaladda haweenka oo lagu qabtay magaalada istanbul ayaa erdogan waxa uu ka falceliyey qaraar uu ansixiyey baarlamanka midooda yurub oo aan dhaqalgal ahayn kaasi oo dalbanaya in ururkaasi uu hakiyo wadaxaajuudyada ka mid noqoshada ururka ee uu la leeyahay dalka turkiga madaxweyne erdogan ayaa sheegay in haddii midooda yurub ay sii wadaan inay dalkiisa u hanjabaan sida uu sheegay in ay albaabka u furi doonaan dadka doonaya inay turkiga uga sii gudbaan dalalka midooda yurub waxaana intaasi uu ku daray in isaga iyo dalkiisaba aysan kala jecleen hanjabaadda eberka ah midooda yurub ayaa horaantii sanadkan turkiga la galay heshiis ku saabsan in muhaajiriinta dib lagu soo celiyo dalkaasi taa beddelkeedna turkiga la siiyo dhaqaale iyo in wadahadallada ka mid noqoshada ururkaasi la dadejiyo codbixinta baarlamanka midooda yurub ayaa waxaa looga jawaabayay xarigga dowladda turkiga ay ku hayso dadka lagu tuhmayo inay ku lug lahaayeen afgembigii dhicisuba ee dalkaasi ka dhacay bishii julaay
biliiska koonfurta dalka faransiiska ayaa ku raad joogan in la sheegay inuu haweenay ku toogtay guriga ay degnaayeen dad waayeello howlgab ah oo ka soo laabtay faafinta diinta masiixiga ninkan oo wejiga u duubnaa kuna hubaysnaa qori ayaa waxa uu u soo dhacay gurigan oo ku yaala deegaanka manfekhiye zuukhli oo u dhow magaalada mambliqi ee dalka faransiiska dadka ku nool guriga oo gaarayay ilaa iyo toddobaatan ruux oo waayeella ah ayaa dhammaantooda laga saaray iyagoo bedqaba warbaahinta faransiiska ayaa ku warantay in weerarkaasi uu u muuqdo mid aan xiriir la lahayn argagixisnimo faransiiska ayaa weli ku jira feejignaan saraysa kadib weeraradii argagixiso ee lagu qaday waddankaasi sanadkii hore ugu yaraan kow iyo soddon qof ayaa ku geeriyooday in ka badan toddobaatan kalena oo ay ku dhaawacmeen shil tareen oo maanta ka dhacay gobolka ku yaala bartamaha waqooyi ee dalka iiraan ee samnaan telefishinka qaranka iiraan ayaa baahiyey muuqaalada burburka tareenada oo dab uu ka baxayo iyadoo kooxaha gurmadka deg dega ahna ay goobta kusii ordayaan shilka ayaa ka dhacay qadka ugu weyn ee tareen ee isku xira magaalada caasimadda ah ee tehraan iyo magaalada labaad ee mashad markii tareen rakaab ah uu ku dhacay tareen taagnaa qadka xawaaraha dheer oo cillad ay ku timid gudoomiyaha gobolka semnaan moxamed reesa khabaas ayaa telefishinka dowladda u sheegay inuu filayo in khasaaraha uu sii kordho iyadoo weli ay socdaan baaritaano lagu hayo shilkan sida ay kusoo waramayso wakaalada wararka ee associated press iiraan ayaa sanadkii waxay celcelis ahaan toddobiyo toban kun oo qof ay ugu dhintaan shilalka gaadiidka sideed askari oo masaariya ayaa lagu dilay weerar waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyey gaari oo lagu qaaday xarun dadka lagu baaro oo ku taalla waqooyiga siina ee khamiistii saraakiil masaariya ayaa ku warramay in ugu yaraan labayo toban askari oo kale ay weerarkaasi ku dhaawacmeen iyadoo saddex mitadiin ah weerarkaasi sidoo kale lagu dilay afhayeen u hadlay ciidamada milatariga masar maxamed samiir ayaa war uu soo dhigay facebookga waxa uu ku sheegay in maleeshiyaadku ay isku qarxiyeen gaari ciidamadu ay leeyihiin goob amniga lagu sugo oo ku dhow magaalada el cariish cidna ma sheegan mas-uuliyadda weerarkaasi milatariga masar ayaa kula dagaalamayay gacanka siinaay xag jirin tan iyo sanadkii laba kun saddex iyo toban
intaasi aynu ku dhaafno warkii dunida halkaad aad kala socotaanna waa laanta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada washington dhegeystayaal markana waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii faaqidaada toddobaadka waxaa muqdisho kusoo diyaariyey soona jeedinaya cabdulqaadir maxamed cabdulle
wacano wanaagsan meel kasoo joogtaan kuna soo dhowaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka idaacadda v o a oo toddobaadkan idinkaga imaanaya magaalada muqdisho faaqidaada toddobaadka waxaynu ku eegi doonaa arrimaha doorashooyinka aqalka hoose ee ka socda xarumaha maamul goboleeda soomaaliya waxaana weli jira eedeymo la xiriira isdabamarsiin hanaanka codbixinta ergada oo meelaha qaar dood ay ka taagan yihiin meelaha qaar kuraasta loo tartamayo oo dhiiguu ku daatay xubno ka tirsan guddiga doorashooyinka gaar ahaanna kii puntland oo xilka iskaga tegay iyo doodo kaleo la xiriira guud ahaanba arrimaha doorashooyinka aqalka hoose oo ay ugu badantaha bixinta lacago fara badan oo meelaha qaar kuraasta lagu tartamayo barnaamijka faaqidaada toddobaadka waxaa nagala qaybgeli doona mursal sanay oo ah guddoomiye ku-xigeenka hay-adda cilmibaarista ama maxadka cilmibaarista siyaasadda ee heritage doctor maxamed xuseen ciise oo loo yaqaan doctor liibaan oo ah sharciyaqaan sare oo wax ka dhiga jaamacadda muqdisho xaawakiin maxamuud cali oo iyadu tagtay magaalada cadaado kana mid ahee dadkii u tartamay aqalka hoose ee halkaasi doorashadii ka socotay oo hadda muqdisho ku sugan iyo diini maxamed diini oo sargaal ka tirsan bulshada rayidka oo dhammaantoodba nala faaqidi doona ee barnaamijka faaqidaada todobaadka dhammaantiin kusoo dhowaada idaacadda v o a aan ku horeeya mursal sanay waxaa socda doorashooyinka aqalada hoose guud ahaan gobolada soomaaliya marka laga reebo gobolada waqooyi oo soomaaliya iyana muqdisho ka bilaabanaysa mardhow laakiin cadaado jowhar baydhabo iyo kismaayo garawe arrimahabaa ka socday il waxaana soo kordhaya eedeymaha isticmaalka lacaga la sheegayo isdamarsiinta ergada iyo arrimo kaloo la xiriira arrimaha doorashada soomaaliya hareeyay heritage wararkii ugu dambeeya arrintan maxaad xokaysaa
bismillahi raxmaan raxiim horta waxaan u mahad celinaynaa bahda v o a khaasatan cabdulqaadir oo aadan kugu mahad celinaynaa waxaana farxad noo ah inaan maanta aan aragtiyadna ka dhiibanno walow aan horeyna oga dhiibana aragtiyadeeni macadka heritage hore ayuu wuxuu oga soo saaray qoraallo badan waxaanan u sheegnay in loox hadduu alif ka hadlaabo albaqra kama toosayo boroskan siyaasadda dhan oo sanadka hadda laba kun iyo lix iyo tobanka wuxuu ku bilaawday si qaldan waxaana muuqata maalin maalin ka dambeysay inuu sii qaadanayo jid qaldan ayadoon meesha laga saarayn in soomaaliya hadda meeshay ka timid labaatan iyo lix sana markii la fiiriyo aan la dhihi karo ay ku doodi karaan dadka caalamka bulshada caalamka ka socda meel fiican ay soomaaliya maraysa laakiin dadka soomaaliyeed maynan sugayn maanta in la yidhaahdo ayagoo sugayay hal qof iyo hal cod in la yidhaahdo maanta doorasho dadbana dhacaysa maynan sugayn hadday dhacdana waxaa la sugaya inay u dhacdo si xalaal ah marka qayladhaanta aan maqlayna inteeda badan ayadoon laga badbadinayn waxay tahay in doorashada aynan xalaal ahayn inta badan ayaa soo baxaysa marka waxaan leenahay waxaa loo baahan yahay hadda wixii dhacay sida loo sixi lahaa waa loo baahan yahay waxa soo socdana sida looga baaraandegi lahaa waa loo baahan yahay doctor liman ciise arrimahan laga soo tabinayo goobaha doorashooyinka dhinaca sharcigan dabaad xooga saari doontaa laakiin ilaa ay hadda xogtaad haysahay xaggee wax marayaan run ahaantii xogagta la hayo dadka ayaa aada oga waramaa hay-adaha ku shaqada leh ayaa si gaar ah oga warama laakiin arrintaa waxay iska noqotay waxyaalo aada loo hadal hayo laakiin wax process sharci ah ama gal eh, baaritaan oo toos u galay oo mataqaana processkeedu uu socdo oo laleeyahay hebel iyo hebel iyo hebel yacni oo si toos ah eh, sheegi karna ma jiro laakiin guud ahaan guuxa een, arrin iyo muranka ka taagan ee kuraastaas way jireen waxaa kaloo jiray inta ergooyinka lasoo xulayo ilaa ugu yaraan kun iyo laba boqol wax ku dhow oo dood iyo dacwo ayaa ka jiray laakiin waa laga gudbay waxaa la yidhi wakhtiga ayaa ciriiri ah laakiin haddana kuraastii ayaa bilaabatay ana marka waxaan isleeyahay waxyaalahaas oo dhan waxay keenayaan madmadow laakiin waa hadday caddaadaan si sharci ah ilaa sharcigu waa la yidhi keliya kuma soconaysa wuxuu u baahan yahay caddaymo xaawakiin maxamuud cali cadaadaa tagtay maxaa ka socda cadaada bal si kooban noola wadaag bismillaahi raxmaani raxiim een, waa runtaa cadaado waan tegey anigoo weliba murashax ah een, cadaado waxyaabo badan aan kusoo arkay waxyaabaha aan kusoo arkay waxay ahayd horta een, inta aanan u gudagelin een, waxaan rabaa inaan iraahdo een, in cadaado la tago ama gobolada la tago oo qof walba ma- meel uu iska soo rashaxo iyada ruuxeeda waxay ku jirtaa horumarka aanan haysan awal Een, inkastoo doorasho dadban ay tahay oo sideedaba iyo aadan ka sugaynin in wax toosani ay ka yimaadaan way dadban tahay siday doorasho magaceeda siday u leedahay way u dadban tahay maxaa yeelay dheh een, odayaasha dhaqanka intaan saxiixaha ka ahayn waxay awood u leeyihiin inay iyagu ergada soo xulaan ergada ay soo xulaan saxiixihu uu qaado ma aysan noqonin saxiixaha iska qoray Een, ergada qaarkeed waxaa laga s- een, cadaadada ruuxeeda aa laga aruursanayay oo maxaa la yidhaahdaa dad aan shaqo ku lahayn inta la aruursado aa dadka loo yeelyeelo aa maxaa la yidhaahdaa geysanaya macnaha dadka loo yeelyeelo markaan ku iraahdo waxa waaye dadka qaarkood waxay awood u helayaan inay ergada keligooda xaraystaan dadka qaarkoodna ergadoodiiyoo taagan aa laga gudbaayay oo xagee buu jiray doorkii guddiga gacanta ku haya howlaha een, guddiga gacanta ku haya howlahan anigoo dowrkooda meeshuu jiray ma aqaano laakiin waa waxay ka warqabaan oo ma mooga aniga hadda kula hadlaya ayaa waxaa igu dhacday een, waxaan ahayn saddex murashax oo hal kursi een, maxaa la yidhaahdaa raba inay maaragta ku tartamaan een, murashax ka mida murashaxyadii ayaa waxaa la siiyey awoodda inuu isagu soo xaraysto een, ergadii waxaana u sahlayay een, ninka oday dhaqameedka ee saxiixaha baa u sahlayay oo isaga cambayner u ahaa bilxaqiiqa Een, guddidana waan u sheegnay markii ugu dambeysay waxaan ku niri hadda ergada waan wada leenahay odayaashii dhaqanka ergadii ay hayeenna ma aha waa erge lasoo dad soo qoray oo odaygu uu soo qoray la rabay odayaashu kay usoo gudbiyaan inuu gudbiyo mana aysan dhicin een, wax naga hoos qaadayna ma laha odayaasheena dhaqanka een, culays badanaa la saaray oo guddiga xaggiisa ah iyo xagga maamulka ah diini maxamed diini eh, bilo ka hor waxaad u diyaar garoobeyseen in dad kormeeryaal ah aada goobaha ku diyaarisaan dad baadna u qaadateen howlahaasi maxaa ka socda goobaha doorashooyinka Eh, cabdiqaadir waa mahadsan tahay Eh, waa sidoo kale waa mahad- mahad celinaya dhegeystayaasha la maqli doona dhegeysanaya barnaamijkan eh, idaacadda v o edaba annaga horta waxa waaye nasiib daro eh, waxaan ku talagalnay inaan geyno boqol iyo soddon eh, kormeere ku dhowaad boqol iyo soddon kormeere in yacni shanta meelood oo macnaha ay ka dhacayaan eh, een, doorashadu inaan geysano oo kursi kasta oo lagu tartamayo eh, aan ka helno eh, warbixin saxa Een, markii ay dareemeen eh, in aan haysano oon already si fiican u diyaar u diyaar garownay eh, farsamo kalea lala yimid oo waxaa lala yimid macnaha power of u- abuse Eh, in- awoodda la sameeyo waxaa naloo diiday ob- kormeerayaasheenii in la yidhaha goob kasta oo kormeer ka jiro afar qofood kaliyahan u ogolnahay credentialka siinayna oo aan aqoonsi ay shirka kaga qayb ku galaan aan ku siinayna Eh, taa laftigeeda afartii qofood laftigooda caqabad la-aan ma ahayn oo qofka hadduu mar inta shirka gala kasoo baxo albaabka laga xiran waxaa leeyahay mar ma geli kartid waxaan rabaa inaan su-aashan ujeedka ugu weyn aan soo dul istaago mursal sanay lacago badan baa la bixiyey eh, goobaha doorashooyinka ha kala duwanaadaano eh, meelaha lacagaha lagu bixiyay magaalooyinka eh, qaarkood maamulada sida jowhar iyo cadaad oo kale si gaar afarta lagu loogu godaya lacagahan eh, xoogga leh ku baxaya meelahaasi xog intee laga horta laga hayaa marka hore intaanan u gudbin su-aasha kale Een, horta ma dhihi karna annaga een, lacagaa la bixiyey oo ma joogin meesha lacag lagu bixinayo laakiin een, waxaa la yidhi maogtahay een, qaylada soo yaraysa marka la fiiriyo een, waa waxaa ka dhacay labadaas magaalo ma aha wax caadi ah ma aha waxaana keenaya labada magaalo kale ee hadda uu saddexda magaalo kale garowe iyo kismaayo iyo baydhabo maamullo ayaa ka jira oo maamula ayaa ayaa gacanta ku haya marka wixii inaysan gacanta ka bixin intaba maamullo waa ka jiraan lakiin maamulada awood kuma laha xagga xoogaa la isku sheegtay gobollada qaarkood dadkii qofkii soo baxay qofkii imaanay qof qofkii lacag wata xitaa inuu tago waa ku adkaanaysaa meesha laakiin meeshan waxaa muuqata maamulada inay dabacsan yihiin midna waa cusub yahay midna waa dabacsan yahay marka warka naga soo gaaraya aan ka helayno annaga waxaan u dirnay dad oo korjoogayaal ah oo cilmi baarayaal aan u dirnay joogay cadaado iyo kismaayo iyo joogay marka aqalka sare la dooranayay dad aan wada shaqaynna waa joogaan oo hay-ad aan wada shaqayno wax la filayay ma aha maanta inay soomaaliya ka dhacdo
xaawo kiin baa naga xoogaa xaawo lacagahan magaalooyinka lagu bixinaya dabcan lacagtan seebaa loo bixiya ergadaa tiri qof baa watay bal sawir naga sii lacagahan qaabka lagu bixiya ergada qoftu markii ay lacagta siinayso dhowr siyaaboodba way u isticmaashaa marka hore ergada ayay la hadlaan ballanqaadkay u sameeyaan kadibna markay hawshu dhacdo lacagtoo meel taalla oo ergaduna ay og tahay lacagtu inaysan been ahayn waa ergadu qaybsataa oo micnaha loo qaybiyaa lacagaha qaarna ayagana waxawaaye qaarna waa loo sii hormariyaa qaarna hadhow waa la siiyaa markii maxaa la yirahdaa codka laga helo ma ma sixi karo oo lacagta intaas maxaa la yirahdaa intaas waaye sidaasaa wax loo dhiibay ma oran karo laakiin kor iyo hoos lacag way jirtaa waxyaabaha maxaa la yiraahdaa dhibaatada u geysanaya haween badan oo tartami lahaa haweenku tuuga maaha waxba meel uma yaalaan oo dad ma aysan waxba ma soo dhicin lacagtaas lama oran karo waa lacag la shaqaystay waa lacag si kale dadka kusoo gashay lacagtaas lacagahaas la qaybinayo waxyaabaha maaragtay caqabaadka haweenka ku noqdayna lacagahaasaa ugu badan maadaama ergadii haddii ay gabadhii kursigii gabadha uusan ahayn oo gabadhu ay istiraahdo kursiga faamilkaaga u tartan oo ragga kula tartan markay istiraahdo waxa keliya oo lagu reebo challengiga ku ah wax weyaan lacagtaas waayo doctor liibaan ergadii baa lacag la siinayaa heritage waxay sheegayaan in in lacaga jiraan tirakoobka iyo dabcan qaabka loo bixiyo waa arrin kale laakiin lacaga xoog laho malaayiin in la bixiyey dhanka sharciga markaynu ka eegno maxay ka dhigan tahay doorashada ka socoto gobolada soomaaliya run ahaantii waxaan isleeyahay doorashadatan iyo jaangoynteeda iyo diyaargarowgeeda ayaa asalka waa sida la tilmaamay ayaa khaldantay kolkii dastuurkii iyo hay-adihii sharciga ahaa iyo baarlamaankii waxaas oo dhan ee ummadda siinayay sharciyeynta sharciga siinayay saraynta sharciga tilmaamayay lagala wareegay awooddii oo dadkii leaderiska ama dadka lagu tilmaamo hogaamiya hogaamiyaasha madasha qaran in loo loo dhiibo oo aan lagu soo celin baarlamaanka kadibna laisu bedelo maxaa la yidhahdaa sharci dejiyihii booskiisii fulintii la isu dejiyo xataa waxyaalihii tafaasiishii la dejiyo waxyaalahaasoo dhan waxay keentay inay jaangooyaan siyaalaha qaarkood oo aanan mararka qaarkood dad badanna ay ka qabaan dood hay-adihii xataa sharci dejintana ay ka qabaan dood ani marka waxaan isleeyahay markaas waxaa weeye dhinaca ayay qaladka ugu kow yani ka bilaabatay mursal waxaad la socotay cadaado dil baa ka dhacay jowhar dhiig baa ku daatay howlkiibaa la isku dagaala ciidamo isku gacan saareen puntland waxaa isxasilay guddoomiyihii guddiga doorashada jubbaland wasiir bay tartan ka joojiyeen wasiirka batroolka maxamed mukhtaar ibraahim waxyaabahaas dhacay oo dhan wax cilmima laga bartay ilaa iyo hadda xogtaad haysaan wax ama guddi khilaafaadku ha naqdaan ama cid kaloo da faragelisa la yiri ciddaba mas-uuliyadda qaadanaysaa ma hayna horta waa nasiib darro wixii ka dhacay gobollada walow aan markasta ku celinayno leenahay soomaaliya waxay mar walba hore u qaadaa hal tallaabo haddana waxay gadaal u noqotaa saddex tallaabo waxaa wax lagu farxaa ahayd maanta in gobolladii la tagay oo la isku dooranayo laakiin waxaa wax laga naxa ah waxa soo baxaya hadda oo marka waxaas leedahay amay boqol iyo soddon iyo shanta oday la qaatay oo doorashadan dadban armaa laga fiicnaaba maxaa dhacay tallaabtii la qaadaba soomaalida waxaa uga soo baxaya cilado badan sidaa aad ogtahay maanta waxay waxay soo saareen guddigii oo federaalka doorashooyinka iyo guddigii xalinta khilaafaadka waxay soo saareen communique soo saareen waxaan aad uga xunnahay horta inay u hadleen sidii civil society oo kale oo walaac baan muujinaynaa iyo maarata waa ka xunnahay wixii dhacay waxaa la sugayay inay la yimaadaan iyagaa lahaa enforcementiga hore enforcement ayaa- ayaa ayaa lahaa inay yidhahdaan waxaan hadda waxaan rabnaa inaan een, u noqono een, eh, odayaashii sideedda ahaayo boobay talada dalka oo haddana qaarkood musharaxiin madaxweyne yihiin qaarkood musharaxiin wataan ayaa waxa wax laga weydiinaya ayagaa fitnadan dhan aabihi hooyo waa maxaa dhacay xildhibaanada een, dhiigga data ayagaa mas-uulka ah een, dadka loo diiday kuraasta ayagaa mas-uulka ah inay ta- sharaxaan een, dadka ergadooda loo diiday ayagaa mas-uulka ah dadka een, eh, ku dhintay ayagaa mas-uuldooda leh waxaan wax la siyaaba dad soomaali ah baa dhaawac gaaray dad baa dhintay dhiig baa daatay qof loo xiray meel aan maqan haddii la maqan waa la xiray waa la soo daalalay hawsha waa socota sida iyadoona waxba dhicin oo kale Een, qof soomaali ah meesha ku dhintay waxay ahayd maanta inay dadka soomaalida ka dhidhiyaan waxaa dhacay dhimashada waa ka daalna hadda waxaan u soconnaa in wax la hagaajiyo marka waxaan leenahay dadkii iska lahaa shaqada annaga waxaan rabnay tallaab in la qaado oo la dhaho hebel iyo hebel iyo hebel waxay kusoo dareen kusoo galeen sharci darro baarlamaanka electionkooda waa la baabi'iyey hebel iyo hebel xadgu- xadgudubay suubiyeen waa laga joojiyey inay istartamaan laakiin tale in la soo jeediyo annaga kamaana sugayn tale inay soo jeedaan waxaan ka sugaynay guddigan asaga commissionkan asaga u xilsaaran doorashada inay la yimaadaan war cad marka dadkii fulin lahaa markaas lala raadsado laakiin hadda waxay soo saareen waa eh, ilaah laga cabsado ilaah laga cabsado culamada masaajida la joogta doctor liban warqadan eh, mursal oo hayaad adiguna koobigeeda haysato oo guddigan ay soo wada saareen waxyaabaha ugu muhiimsana kaaga muuqda maxay tahay ma- marka laga yimaado in in eh, qoondada haweenka aan la meel marin wa- marka laga yimaado maxaa muhiimaho wixii dhacay tusaale noqon kara run ahaantii haddii la fiiriyo waxa ay eh, uu communicationka uu tilmaamayaa inay concern ka qabaan waxyaalahaas allegationka cabasho Ca- yani waxyaalaha inay aad walwal iyo walaac ay ka muujinayaan eh, cabashooyinka kasoo yeeraya si xun u isticmaalka awoodda way tilmaameen waxyaalaha la sheegayo oo dhan way tilmaameen awooddii dowladda in la isticmaalay waxyaalaha in la isticmaalay waxyaalahaasoo dhan inay jiraan ee ergooyinka xaggooda candidate listigooda waxaasoo dhanba inay isdabamarin iyo cabasho xoog leh inay ka jirto way tilmaamayaan marka waxayna kaloo tilmaamayaan si arrimaha loo ilaaliyo inay iyaga labada guddi ay wada shaqayn doonaan oona ay eh, isku dayi doonaan iyagoo eegi doona qolo walbaba waxay u xil saaran tahay la samayn doono baaritaan laakiin galalkaasaan haynaa Een, waxaasaa lagu dhaqaaqayaa oo si toosa ma jirin wixii ka soo baxa investigationkaasna inay keeni doonaan ama in kuraasta qaarkood eh, la waayo ama een, la- la- la- yani natiijadii ama la buriyo inay ku dhammaan doonto marka fikir ahaan in tallaabada lagu dhaqaaqo waa waa positive aad bay muhiim u tahay laakiin waxa weeye in la sameeyo anna waxaan isleeyahay iyaga dhinacooda keliya lagama rabo waxaan kaloo isleeyahay dadka eh, tartamay ee dhibaatooyinka ay ku dhaceen ama eh, b- dadka goobjoogayaalka u ahaa waxaa laga rabaa dacwooyin rasmi ah oo asba- sababaysan in loo gudbiyo laakiin haddii kale hadalka kale wuxuu iska noqonaysaa cabasho cabasho unbuu qofku noqonaya cabashadana maxaa ka run ah maxay ka- ka tahay waxa weye kuwa ayaa u baahan in lala tacaamulo hay-adaha ku shaqada leh loo gudbiyo xaawakiin waxaa ku jirta eedeymaha iyo warqadihii horaanta soo baxayay eh, maaragtay ergada marka laga yimaaday lacagaha eh, handadaado iyo qoondada haweenka weli la xusayo adigu ma jiraa wax tusaalahood dhihi karayso waa way ka jireen cadaada dee dabcan adigu dowladaadeed markaa meesha tegayso guddoomiye degmaad ahayd bismillaahi raxmaani raxiim Een, hadalkaygii horena way ku jirtay qoondada haweenka iyo haweenka inay tartamaan waxyaalaha challenge-ga ka- ku noqonaya Een, aniga ahaan een, maalintii een, aan lahayn een, maxaa la yidhaahdaa doorashada een, waxaa dhacday in riida horta lanoo diido maalintaasna nasiib daro waxaa dhacday nin ergada ka mida in la gudilo meesha Een, anigoo baqihii qaba haddii la ii diiday inaan gudaha galo een, waan cabsaday qudhaydu sababtoo ah ninkaas ergada ka midka ahaa markii la dilay deerdeer uma hirtin waxna uma istaagin xataa qofaa dhintay laysma dhin hawsha way iska socotay marka waxaa iisoo baxayay haddii aan maaragtay meesha kusii adkaysto in waxa ninkaa qabsaday ay i qabsan doonaan kabacdi gadaalaan uga istaagay Een, ayaan daro markii natiijadii lasoo dhejiyana waxaa la sheegay inaan anigu tartamay oo hal cod aan helay ma gelin howlka marka waxa ayaan dare ahayd in nin weyn oo madaxii intuu soo istaago tv-ga uu yiraahdo waxaa tartamay hebel iyo hebel iyo hebel iyo hebel uu yiraahdo xaawakiin hal cod bay heshay anuun irda soo istaagin marka waxyaabahaas waxyaabaha haweenka challenge garaynaya ee ugu horeeya xaa waxaan rabaa inaan mar kale ku celino maalinta doorashadu dhacaysa dabcan dil wuu ka dhaca cadaada waa runta laakiin waxaan rabnaa inaad cadaysahay hoolka tartunka dhacaya iyo ciddaa la tartamaysay gudaha maadan tegin adigu oo wax tartana maadan ka qaybgelin aniga xaawakiin ahaan oo kula hadlaaya gudaha ma aanan gelin tartankana kama aanan qayb gelin natiijadiina waa la igu xusay inaan ka qayb galay oo aan hal cod helay marka waxaa halka ka halkaas ka socdaa taasaa waxay kuu tahay caddayn haddii la doonaayo waa la heli karaa evidence sababtoo ah tvgii fideogii laga qaaday baa yaalla oo caddayn ah inaanan anigu tegin meesha diinhaye laba arrimood aan rabaa inaan inaan si quicka u xuso midka koowaad arrinka dumarka waxyaabaha phenomenalka ka soo baxay waxaa ka mid a maadaama lagu khasbay la yidhi boqolkiiba soddon dumar hala keeno kursigii nin u tartamaya kasoo horjeeda nimanka hadda awoodda haysta in la yidhi ha lagu qoro gabar si loo elimination loogu sameeyo si asaga meesha looga saaro awal waxay ahayd kursi gabar ha la siiyo ha loo qoonteeyo qabiilku ayagu ha soo tashtaan laakiin waxay noqotay in kursiga si nin kursiga loogu diido oo shaksioo la og yahay oo aragtidiisu laisleeyahay hadha uu natiijada us kasoo baxaysa baarlamaanka uu saameyn ku yeelanaya thirty percentigii majoritigii waxaa lagu aadiyey kuraastii lalahaa rag mucaaradaha ka imaanaya horta midaas waa phenomena soo baxa waaye phenomenaha labaad oo soo baxay waxa waaye bulshareed ahaan anaga waxaan ka dignay in riwaayadan oo judge and juryga ah anaa dowladdii ka ah dadkii dadkii electionka maamulayana anaa soo xulanayo dadkii aniga xafiisyadayda joogay ayaan inta soo xushaan leeyahay waxaan ku aaminayaa masiirka ummadda wixii hore oo cabasho ah oo aan tilmaamaynay natiijadii ka soo baxday wixii aan ka cabanayn inay sax ahaayeen natiijadiina dadka hadda mujtamac ay ka hor muuqdaan midda saddexaad oo soo baxday waxa waaye waxyaabaha adduunyada markii dowlad jirto yacni bureaucratic systemka iyo dadka siyaasiyiinta waa kala madax bannaan yihin maalan hay-adaha fulinta oo la rabay inay ka hortagaan musuq maasuqa sida booliiska iyo nabad sugidda iyo maamulada degmooyinka iyo gobolada si toosa hadda waxay uhoos yimaadaan siyaasiyiinta ma hoos yimaadaan dastuurka dalkana ma hoos yimaadaan sharci ay ka cabsanayaan oo qabanaya ma jirto marka nasiib darrada dhacda waxay tahay qofku haddaanu ka cabsanayn haddii uu qalad sameeyo ama musuq maasuq sameeyo ama kursi xoogo in uu dembi galayo loo loo xiraayo wax cabsiya oo sharci uu ka cabsanayo qofka hadduusan jirin hadda waxaan ku nool nahay hadda soomaaliya waxay ku nooshahay waxaa la dhihi karaa marka dhinaca sharciga ee laga fiiriyo casrul qaabaad ay ku nooshahay sababtoo oo wax kaa celinayo ku qabanayo ma jiraan dhegeystayaal weli waxaad naga dhegaysanaysaan barnaamijka faaqidaada toddobaadka idaacadda v o a waxaa xusid mudan inaan la xidhiirnay guddiga hirgelinta doorashooyinka dadban ee heer gobol iyo heer federaal islamarkaana aysan ka jawaabin arrimaha la xiriira eedeymaha iyo doorda barnaamijkan aynu ku eegeyno mursal sanay marka laga yimaado xaawakiin oo waxyaabaha soo baxaya kamid ay leedahay hoolka doorashada maba jooginba haddana in layga guuleystaa la ii sheegay waxaana aanu dhacno kuraasta qaar waxaa ku baxda leeyahay lacag hal milyan ku dhowaad ah kursi ku yimid ama xildhibaan hal milyanoo lacaga kusoo galay baarlamaanka aayaha soomaaliya ama mustaqbalka dhow iyo kan fog saameyn intee leeg buu ku yeelan karaya
bismillahi ramaan horta waxaan dhihi karnaa horta sida loo wada xumaynayo ma aha xildhibaanada soo baxay iyo dadka aqalka sare kusoo baxay laakiin waxaa la yidhi baddaas dhan hal hal malaya qurmiya moogta adduunka horumaray haddii adduunkan dambeeyaba oo soomaaliya ay qayb ka tahay markii electionada dhacayaan waa dhacan dhibaatooyin laakiin kan soomaaliya wax hadda xadle ma aha xildhibaan lagu soo doortay foolxumadaas iyo iyo qurunkaas oo corruptionka intaas leeg waxa laga fili karaa waxaa waay wax ka xun waxaas laga fili karaa siduu diini sheegay inay guddoomiye baarlamaan fiican doortaan lama sugayo inay madaxweyne ummaddan anfaca doorta lama sugayo waxay ku xiran tahay oo keliya marka in la dhaho oo ayaga lagu baxo inaan laga quubsanayno oo wixii dhacay waa dhaceene war waxaan maxay u dhacan lama dhehe maxay ka qabasha leedahay midda midda kale inaan ku noqdo aan rabo waxaa waaye waxaa noo muuqda mustaqbal madooba noo muuqda maxaa dhacay xildhibaan lacagtaas ku soo baxay oy ka baxday hadduu asaga lahay hadduu meel kale ka keenayba lacagtaas inuu soo ceshtuu rabaa hadduu kasoo ceshan karana uu kasoo ceshto electionka hadduu kasoo ceshan waayo electionka election kadib wuxuu rabaa inuu noqdo wasiir iyo mashaariic wata loo fuliyo rab marka waxaa loo baahan doonaa in lala yimaado sida waagii cabdullaahi yuusuf allah u raxmada cabdullahi madaxweyne cabdullahi yuusuf waxaa la yidhi xildhibaanada ma noqon karaan wasiirro ma noqon karaan ya marka in dowladda imaanaysa iyo maamulka imaan talooyin la siiyay annaga hadda wax inaan ka qornaa qorsheena yahay aan recommendations ka bixino si dadkaas loo ilaaliyo looga ilaaliyo mustaqbalka inay ku takrifaan hantida qaranka iyo hantida dalka iyo dadka iyo xoolihiis ku takrifaan marka waxaan sugayna waxaa waaye waxaa la sugaya caqliga siduu siduu sheegayo wax fiican lama sugayo inay soo baxaan saasan leeyahay doctor liban hal milyan iyo bar baa la sheegaya lacag ku dhoweyn in meelaha qaar lagu soo baxay sharci yaqaan ahaan marka la fiiriyo maxay kaga dhigantaa soomaaliya xildhibaan hal milyan ku yimid maxaan ka fili karaynaa run ahaantii waa waa arin la yaab leh xataa marka loo tartamaya kuraasta caalamka wadankan soomaaliya ee ku jira duruuftan wax su- la suuraysan kara maa kuraasta caalamka xataa kama dhacaan lacaga intaa la eg U- yani brobagandada siyaasadda qofka waa oga baxaan waxyaala noocaas oo kale mararka qaarkood corruption way soo galaan laakiin ilaa noocan la sheegayo marka een, waxyaalaha la sheegayo waxay u baahan yihiin horta in aada loo kala xaqiijiyo laakiin si kastaba isku soo duubo qaylada badatay waxay ku tusaysaa qayb fara badan oo xaqiiqada inay wax ka jiraan oo meel walba ka soo yeeraysa marka waxaan isleeyahay haddii mustaqbalka loo dhaqaaqana dhibaato fara badan ayay keenaysaa Eh, waxaan isleeyahay eh, sharci ahaanna waxa ay noqonaysaa haddii wax cad oo mataqaanaa lo- lagu soo sameeyo waxay noqonaysaa wax oo eh, in kuraastii dib loogu noqdo ama dib loo sameeyo laakiin waa broseskii loogu talagalay haddii ay marto oo hadday marto taa laakiin waxay waxay te- waxaa ka jirta dhibaato weyn oo ah see xogtaa loo sii ururin lahaa sababtoo ah aaliyaadkii lagu ururin lahaa xogta dadka goobjoogayaalka ka ahaan lahaa ee fursadaha qofka inuu u samayn lahaa wixii dhan baanan jirin marka qaylaa yeeraysa laakiin seen ku sugaa waa waa dhibaato marka waxaan leeyahay waxaan isleeyahay marka si loo eego wax evidence oo oo meesha saaran aysan jirin ugu dambeyn waxaa laga yaabaa inay socoto ha noqoto beesha caalamka ama dadka eh, maam- maamulada kala duwan ee eh, dalka gudihiisa dhammaantoodba waxaa dhici karta in ay yidhaahdaan oo arrintu inay socoto waxay u badan tahay inay arrintu socoto Waan gartay. mursal baan rabaa inaan mar kale ku laabto heritage warqadan horteena taal waxaa guddiga labada ah ee awoodan hawsha laga filaya waxay leeyihiin inay dib ugu laabanayaan eh, xubnihii maaragtay national leader forumka ama sideedii madaxweyneyaasha ay ku jiraan heer gobol iyo heer heer federaal marka maxaa laga fili karayaa in khaalaadkan dhacay ay saxaan heritage ahaan ma ka filaysaan wallahi annaga horta rajadeena aaday u liidataa maxaa dhacay eh, national leader forumka waa musharaxiin madaxweynaha ku jiro xildhibaan asaga uu ku bixiyey milyan oo xildhibaan soo noqday hala tiro inuu yeelayo ma u malaynayo Eh, ama ama xildhibaan asaga uu wato een, oo ha laga saaro xildhibaannimadii Eh, ama hala- hala dhaho kama qayb qaadan karo marka rajadaan qabno waa waa ilaahay agtiisa rajada lagama quusto laakiin sideedaas oday oo horey u bawa dalka in lo talada loo celiyo waxaan u arkaa doqonnimo inay ku tahay marka soomaalida guddigan fursad kale ma haysteen oo ah inaysan eh, oo halkan ahayn Eh, waa haystaan guddigan mandatekiisa waxaa wuxuu- wuu cadyahay mandatekiisa waxay ahayd een, commission madax bannaan waaye markay la yimaadaan go-aano inay la yimaadaan go-aanada fulintooda unbaa la isweydiin lahaa La- go- go-aan lamaysan imaana talan ku noqo- ku celinaya marka waa talada dadka lagu celinayo marka weli waxaad moodaa in meel laga maamulayo waa lama raggii maamush raggii hore u magacaabay ayaa maamulinaya ayay talada ku celinayaan dad madax bannaan ma aha sida muujinaysa hadda.
xaawakiin walaacan guddiga ay maanta soo saareen rajo ma ku gelinaysa adiga walaaca horta uma aanan fadhin inay walaaca soo saaraan ee waxaan u fadhinay inay tallaabo qaadaan Een, guddiga guddiga doorashada ma aha guddiga xalinta khilaafaadka waan u dacwooday Een, qaabkii ergada loo xulay baan ka dacwooday Od- odayadii ergada xulayay baan u geeyey iyagaa video laga duubay statement laga qoray warbixin laga qoray Een, wax aanan u geynin ma laha marka inay yiraahdaan een, iyadoo maaragtay culaysyo badan ay dadka hayaan oo maxaa la yiraahdaa meelo kaleeto laga garaacayo haddana een, maxaa la yiraahdaa een, jawaabta usoo baxdayna ay maaragtay aysan ahayn miday u fadhiyeen inay yiraahdaan hadda iyo kow ah waxaa loo noqonayaa een, maxaa la yiraahdaa la tashi aan ogahay maamulka ay ku leeyihiin micnaha maamulada lala- loo noqonaya awoodaha ay ku leeyihiin qaabka doorashada iyo siday gacmaha ugula jiraan aan ognahay waa loo celinayaa haddii la dhaho haddii taasi waa macnaheedu waxa waaye in em, waxba yaysan soo bixin waaye macno kale ma laha diini maxamed diini warqadan eh, soo baxday aada baa loo sugayey eh, inkastoo guddiga go-aano kale laga sugayey laakiin labadis baa ugu dambeysay walaac weyn baa jiray laga soo bilaabo eh, cadaadad dilkeedii eh, jowhar wixii ka dhacay kismaayo tartanka laga joojiyey eh, xubno oo wasiir ka mid yahay iyo puntland oo iska casila guddoomiyahooda marka guddigan go-aanadii laga filayey eh, ma soo saareen mase warqadiinii warqad og bay soo saareen oo walaaca niyo waxaan eh, aad kaaga codsanaya inaadan marnaba warqadeena iyo nimankan warqadooda aadan simin oo aada cad la samaysid Eh, cala aqali annaga awood kale ma lihiin awoodda aan haysanaa waa inaan runta sheegno eh, say noogu suurto gasho inaan jiilasha soo socda mustaqbalkooda u difaacno annagu hadda dana shaksiya ma difaacno mana mana u taagnin waxaan u taagannahay jiilasha soo socda sidaan mustaqbalkooda u difaaci lahayn sababta naga qaylaysiinaysana waa intaas maslaxad kale oo hadda aan meesha ku leenahana ma jirto laakiin anigu hal qodob aan rabaa oo aan yani haddaad fursadda ii saamaxda inaan sheego musuq maasuqa ka dhacay meelaha doorashadu ka dhacday international communitygu eedda kama madax bannaana laba sababood dartoodba eedda kama madax bannaana marka koowaad ciidanka suurtageliyey oo ilaalinaya oo dadkan inay dadka xoogaan u suurtageliyey dadku kama qorya yare waa iska dhici lahaayeen nimanka waa iska qaban lahaayeen nimanka hor istaagay oo awoodda ku hor istaagay dadku inay xaqooda difaacdaan waa ciidanka amisom waa ciidanka amisomna international communityga dhaqaalaha ku bixisa laakiin nimankan xitaa kuma riyoodeen xitaa kuma fekerin inay xoogaan xildhibaannimada inay soo xoogaan haddaysan amisom aha lahayn qodobka labaadna waxa waaye dhaqaalaha ayaga ayaa la daba taagan oo dhaqaalahan waxaan lagu qabanayay waxay ahayd dhaqaale ayagu bixinayaan qodobka saddexaadna waxaan markii la rabay in la saxo oo waxyaabaha nimankan siyaasiyiinta oo xukunka inay kusoo noqdaan rabo oo hadhow power sharing agreement inay galaan rabaan waxaan hana laga saxo oo hana laga fiiriyo oo baarlamaanku hanaga fiiriyo markii la dhahay ayagaa diiday ayagaa ku saboort gareeyey madaxweynaha inuu inta digrii soo saaro digrii soo saaro oo waxuu rabo samaysto marka annagu waxaan aaminsannahay eeddu hadda keliya ma aha dadka hadda mas-uuliyiinta xukunka ku fadhiya mana aha guddigan hadda faydo warqadan soo qoray eedda qaybta weliba aan dhihi karo maanta maadaama ayagu ay leverageka ay leeyihiin dhinaca amniga uu aada u xoog badan yahay waxaan aaminsannahay haddaan bulsho rayadnahay inay ayagu fasilitayt gareeyaan sidaan noocaan in musuq maasuq u dhaco ayagaa fasilitayt gareeya la dhihi karaa
gebagabadii baan joognaa heritage mursal sane lacagabaa baxay dil baa dhacay wax walba welina doorashadii maysa soo dhamaan aqalka hoose meelaha qaar doorasho iyo xubno weyn baa dhiman xalku muxuu ku jiraa xildhibaan hal mil lagu soo doorto bay soomaalidu hadda maanta ay xogteeda haysaa laakiin waxaa ka dambeyn doona xog badan kama hayaan adinkiibaa siyaasadii iyo cilmi baaristii ka shaqeynaya xalka soomaaliya muxuu ku jiraa afarta sane soo socoto
horta ilaahan baryaynaa in xal wanaagsan uu soomaaliya u keeno iyo makhraj irid looga baxo dhibka dheer soomaaliya waa waa ka soo kabsanaysaa dhibaatadii oo soo jireenka ahaa oo lix iyo labaatanka sano jirtay waxaan aaminsannahay mustaqbalka inuu wanaagsanaan doono hadduu alla idmo laakiin waxaa wax lagu cabiraa siyaasadda marka la fiirinayo waxa dhacaya waxa dhacaya markaan fiirino afar sano soo socota waxaan ka cabsayaa soomaaliya afar sano khasaarta inay noqoto ka khasaarta soomaaliya oo laba kun iyo labaatanka markii la gaaro aan la gaari waayo one one one vote la gaari waayo maxaa dhaawici hadda dhacay markii caqabaadkii la fiiriyo xukuumadda hadda imaan doonta iyo madaxweynaha imaan doona iyo guddoomiyaha baarlamaanka imaan doona waxaa u taalla guddoomiyaha baarlamaanka waxaa ugu horreeya u yaalla baarlamaan jooga intaasoo milyan uusan xukumi karin oo asagaba uu la yaraan doono nin la yar leeyahay ayaa imaan doona madaxweynaha imaan doona waxaan filaynaa inuu inuu ka fiicnaan doono madaxweynayaasha hore aadan u rajeynana hadduu alla idmo laakiin waxaa dhici karta inuu uu siduu u xalin lahaa mashaakalaadka hadda a ka sheekeynayso dhan inay ku qaadato afarta sano marka inaan meesha hadda aan joogno aan afar sano kusoo noqonno meeshii ayaan cabsideedaan qabnaa oo la gaari waayo horumar weyn la gaari waayo marka waxaan ilaahay ka baryana inuu wanaag keeno soomaalidiina u taallaa inay shacabka soomaaliya soomaaliya ayadaa dayacay shacabka ayagaa dayacay awoodda dalkooda ayagaa iskale awoodda shacabka ku jirtaa marka shacabka inay u istaagaan dalkooda inay soo cistaan xuquuqooda soo cistaan ayaa laga rabaa waxaa noo muuqata mugdi badan ayaa noo muuqda waan gartay doctor maxamed xuseen ciise dhinaca sharciga iyadoo laga eegayo ma laga gaaraa waxala
waa bilowgii iyo sida loo asaasay sida loo dhisay waataan hore u sheegay laakiin hadda waxay ila tahay haddii labadan hay-adood ee khilaafaadka iyo hadday si xoog leh u shaqeeyaan kaalintii looga baahnaa ay qaataan waxaan isleeyahay shacabkana uu muujiyo dareen xoog badan uu muujiyo lama wada sixi karo laakiin wax un inay ka saxmaan ama xoogaa insaas laga yara xishoodo waa dhici kartaa waxaan isleeyahay laakiin guud ahaan hadda uunu sida brocessku sidaan rajeynayno uu socon doonaa uu dhammaan doonaa ceebihiisaba ha lahaado laakiin guud ahaan xataa warqaddii ay soo saareen labada guddi marka ay soo saareen way ku muuqataa inay dhammaan waxay howlihii la qabtay oo si guud ay u ammaaneen meelo yaryar ayay ku tilmaameen oo si gooni ah meelo u yaal oo meelaha ka dhaca marka ereyadaas ugu horeeya ayayna bulshada caalamka waxa lagu sheego ereyadaas unbay qabsanayaan marka mar walba waxay leeyihiin waa hawsha si fiican u socotaa sababta waxay ka eegayaan qoladan waxay ku noolaayeen dowlad la-aan intaasoo sano haddiiba iyagu ay isdoorteen oo walowba madmadowga ha ku jireen way ka fiican tahay doorasho la-aan marka anaga sidii bini aadamkii standardkii lagu fiirinayay na lagu eegi maayo xaawakiin haddii ay sax tahay cabashadaada dabcan oo aad guddi khilaafaadka aad aada la she- la wadaagtay xalku muxuu kula muuqdaa Een, xalku wuxuu iila muuqdaa haddii ay suuro gelayso guddiga khilaafaadka maadaama aan la wadaagnay ilaa meesha ugu dambeysa oo aniga saameyn gaara ay igu yeelatay xitaa Een, maxaa u tartantay la igu casilay Een, waxay iila muuqataa ilaa meesha ugu dambeysa inay guddiga khilaafaadku iyaga ah, maxaa la yidhaahdaa ah een, jaajkii ayaga ah ilaa meesha ugu dambeysa ilaa meesha ugu dambeysa muwaadinaan ahay xaq u leh inay is- maxaa la yidhaha in la doorto waxna ay doorato in ilaa meesha ugu dambeysa ay nagu qoosiyaan oo haddii kursigaasi uu sida aan sheegayno uu qalad yahay oo ah, caddayntii ay ay usoo dhammaystiranto in maxaa la yidhaahdaa xalkeeda ayaga maaragtay ay ay guddoomiyaan aniga taasaan qabaa diini maxamed diini hal daqiiqo ugu dambeynta xagga Eh, horta eh, waxaan dhihi lahaa marnaba iyaan la iloobin ducada loo duceynayo soomaaliya Eh, maadaama hadda gabagabadii barnaamijku joogo marka labaadna eh, waxa waaye insha allahu tacaala inaan runta sheegno oo yacni wax kasta oo ummadda soomaaliyeed waxay u hagaagayaan inaan ka shaqeyno waa ku dadaalaynaa Eh, waa ognahay in cabsi badan cabsigelin fara badan ay ka jirto eh, oo haddaba maaragtay eh, culayskeedii uu jiro laakiin annagu waxaan ku dadaalaynaa iyadoo culayskaasi jiro oo cabsidaasi jirto inaan mar kasta ka shaqeyno sidii dalkan wax ugu hagaagi lahay afarta sano oo soo socotana eh, waxaan rajaynaynaa shacabka soomaaliyeed eh, bisayl kii kale kii hore ka badan inuu leeyahay waxaan rajaynaynaa een, amnigii inuu intaan kasoo wanaagsanaado oo markii amnigu soo fiicnaado waxaa soo badanayo waxa la yidhaahdo isla xisaabtanka marka waxaan aaminsannahay eh, siday isleeyihiin waa idinku hirgeli doontaa oo lacagihiinni iyo qarashaadkiinna waa kusoo ceshan doontaa Eh, annaguna waxaa la yidhi mahmaha soomaaliya jirto laleeyahay sida loo ildaran yahay looma alalaa marka annagu waxaan aaminsannahay waa waa ku dagaalami doonaa inaan wax saxno Eh, siday u malaynayaan in wax walba ugu fududaadaan ilaahay waxaan ka rajaynaynaa eh, inaysan marnaba tooda yacni yacni ambishinka musuq maasuqa inuusan u hirgelin insha allahu tacala mursal sanay soddon second eh, heritage waxaad kusoo gabagabayn lahaydeen annaga waxaan eh, leenahay horta sidii oo laga bartay dadka muslimiinta ilahay in la baryo kow in waxaa talada ilahay gacantiisa ku jirtaa go-aanka ilaaha iskale bini aadamka wax umuu doonaa iraadada ilaaha iskale marka in, in ummadda soomaaliyeed ilaahay bariso in uu hoggaan fiican ka soo saaro waxaa dhacay nebi muuse ba ilahay wuxuu ka soo saaray gurigii fircoon marka waxaan oo oo foosha xun ilahay wax fiican waa ka soo saari karaa in ilaahay barino in ilahay wax fiican ka soo saaro ilahay ka rajeenna insha allah
intaas ayaan kusoo afmeerayaa barnaamijka faaqidaada toddobaadka idaacadda v o a oo aan ku eegaynay arrimaha doorashooyinka aqalka hoose ee ka socda xarumaha maamul goboleedyada oo weli laga soo tebinayo eedeymo la xiriira isdabamarin meelaha qaar oo dhiig uu ku daatay iyo caqabado weli ka taagan hannaan socoshada doorashooyinka barnaamijka waxaa igala qayb galay mursal saney guddoomiye ku-xigeenka hay-adda cilmi baarista maxadka heritage doctor maxamed xuseen ciise doctor liibaan oo ah sharciyaqaan wax ka dhiga jaamacadda muqdisho xaawakiin maxamuud cali oo u tartantay xilka aqalka hoose ee magaalada cadaado oo looga soo guulaystay iyo diini maxamed diine oo ka tirsan bulshada rayidka intaanu kulmi doono barnaamijka lamida nabadgelyo aad baad u mahadsantii dhammaanteen
barnaamijkii faaqidaada toddobaadka ayaad dhegeysateen dhegeystayaal markana waxaanu u gudagelaynaa qaybihii kale ee ka harsanaa idaacaddeena habeennimo weerar dhinaca cirka ah oo ay qaadeen diyaarado ayaa ka dhacay tuulo ku dhow magaalada qoryoole ee gobolka shabeellada hoose waxaana wararka ay v o a helayso ay sheegayaan in iskahorimaad sidoo kale uu ka dhacay tuulada jamaal axmed cismaan ayaa faahfaahinta duqeyntan ka wareystay guddoomiyaha degmada qoryoole maxamed cismaan shigshigow haa waa runtaa way howlgallada xalay wasaqdi dhexay dhaheen ma garata waxaa watay ciidamada een, oo si tooska diyaaraha uga howlgala oo al- een, oo oo la yidhaahdo oo beleduulika oo degan ma garata waata xaggee ka dhaceen marka waxay ka dhaceen een, oo degmada qoryooley tuulo ka tuulo ka tirsan oo la yidhaahdo oo dugule meeqay qoryoole u jirtaa qoryooley waxay u jirtaa ilaa iyo konton iyo sagaal ilaa ilaa lixdan u jirtaa ma garata marka goormay dhaceen howlgallada xalasaqdi dhexe yuu u dhexeeyey markaad sharaxaad ka bixiso howlgalkaasi yaase sameeyey wallaahi howlgalkaas horta eh, magaalada eh, tuulo waxaa degan dad shacab rayida degan iyo ano nimankii kalena shabaab kalena iyaga odayaasha xariifka ah meesha caada deganaayeen laakiinse howlgalka si toos u dhacay oqono guri oo maaliyadda ayagu u ahayd iyo alaab iyo kayd iyo dhaqaalo u yaalay ayay ciidamada duqeeyeen ma garata marka duqeyn baa ka dhacday een, meel lagu tuhmayo inay shabaab xarun ku lahaayeen ha ha ha ha ha waxaad ii sheegtaa wax khasaaro oo aad maqasheen ma jiraa wallaahi sida hadda eh, markay duqeynta dhacday meesha waa baadiyo fooro waaye oo magaalada qoryo lixdan kilomitr u jirtaa waana meel oo d- magaalada u dhow maaha dadka reer miyi waaye waxay galeen geedahay dhexgaleen duurkay aadeen saakay ilaa xalay telefoonada waa heli weyneen laakiin maanta shan saac afar saac telefoon caadi u baxeen ma garatay marka aad la hadasheen maxaa laidii sheegay oo aad maqasheen weliba dee rag anagu saaxiibaan nahay ayaan la hadalnay ayada oo geedaha dushooda oo ka soo hadlaa geedihii fuulay oo anteenadii u bixilaa waxay yidhaahdeen diyaaradaha soo weeraray diyaaradihii gurigay gantaa ku dhufteen kabacdin ciidamaha ka dhaatay layidhi ma garatay ciidamo kasoo degay diyaaradaha miyaa een, ka qayb qaatay howlgalka ha ha ha ha diyaaradaha ciidamay sideen de markay ciidamay daateen gantaal guriga ku dhufteen ciidamadii ayago ay fandira gudaha soo galeen tuuli dhama hareereen ma garatay waa tahay kadib maxaa dhacay kolley sidii hadda dadka ay noo sheegayaan oo deegaanka eh, anigu aan wareysanay oo- oo xogaga bu- buuxa anoo aan ka helnay waxay yidhaahdeen lix qof ay qabteen oo waa niman odayaasha ah lix qof ayay qabteen In- inta kalena adugu wi- wixii guriga ku dhintayna eh, kolley waxyaa tiradooda eh, eh, anuma sheegi karan yidhahd ma garati nimanka odayaasha maxaad ula jeedaa Eh, w- w- sh- sh- shabaabka shabaabka lix shabaab ka tirsan in la qabtay aad maqasheen saasay dadka noo sheegeen hadda an- da- anigu dugugoo anigu dee magaalada qoryaha joognaa laakiin dadka noo sheegeen s- oo anigu wareysanay oo deegaankaa saasay noo sheegeen wax khasaara oo dhinaca shabaab soo gaaray ma laidii sheegay anigu de de warka sidaan ku helayo gurigii ilaa iyo afar qof aan ku dhimatay waa gartay ciidanka goobta galay iyo kuwa duqeynta geystay ee, maxay isugu jireen ma noo sheegi karaysaa ciidanka duqeynta geystay iyo kuwa soomaali iyo ciidamo kale ajnabi ma garatay waa tahay Ci- ciidamada soomaaliya aada loo tababaray wey xaaladda maanta waa sidee xaaladdaas caddan caadi u degan tahay wax dhiba kama taagan dadkii magaalooyinka iyo degmada ee tuulooyinka ay dib ugu soo laabteen tuulada la duqeeyey ee, yaa gacanta ku haya tuulada la duqeeyey yaa, eh, de- kolley degmada qoryo ay ka tirsan tahay laakiin maamulka degmada qoryere weli ma- ma- mausan gaarin marka al-shabaab baa jooga ha ha ha
kaasina waxau ahaa guddoomiyaha degmada qoryooley ee gobolka shabeellada hoose maxamed cismaan shigshigo oo uu dhameeyey waryaheena jamaal axmed cusmaan
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeenna v o a somali com bogga v o a somaly com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxaa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a waxaana ka mid ah oo ugu horraynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka martida maykarafoonka cawayska washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya
jimco wanaagsan dhegaystayaal habeen wanaagsan mar kale magaalada qandala oo muddo bil ka hor ay qabsadeen maleeshiyaad taabacsan ururka isis ee ka dagaalama wadamada ciraaq iyo syriya ayaa dadkii ugu dambeeyey ka soo baxay waxaa ka mid ah maxamed yaasiin yuusuf oo muddo dheer kasoo shaqaynayay gacanna ku hayey gacantana ku hayay warshadii kalluunka ee magaaladaasi qandala maxamed yaasiin oo saddex maalmood ka hor kasoo tegay magaaladaasi ayaa haddaba waryaha v o a haaruun macruuf uga waramay xaaladda warshadii uu gacanta ku hayay markii xukunka burburay laba sano ka bacdi baan kaga shaqaynay oo shaqo tabar daran oo kalluun yar oo saas oo kale aanan shaqayn marka xaaladda warshadda ee xilligan sidee bu- sidee weeye haddaan ku idhaahdo warshada xaabood meesha dhagax xataa male iyo daartoonna laakiin qandala waa sida looga tegay oo nimankii xukuumadda uga tageen sidii weeye xaad bay leedahay xaad wax iska dundumay oo saas waa garanaysa waa gartay mishiinadu waa sidee mishiinadu da-dooda waa imise mishiinada meesha yaalla mashiinada ama mashiina waaweyn weeye waana talyaani matoor weyn oo aan soomaaliyaba olba yaal oo hadee waagi waa shaqaynaya laakiin maantay haddaa toddobaatan iyo shanti baa la keenay matoorka aduqa hadda maanta eh, lama heli karo masancino iyo matooradii ma yaalin hataa beesari kambi lama heli karo marka warshadda markii dad walba ay faraha ka qaadeen adiga gacantaaday ku soo hadhay sidaa sax miya waa sax weeye marka magaalada qandale intay u jirtaa laba kilomitr waa garta goorma kuugu bay damb ka jidaa qorax qorax ka soo baxday waxay u jidaa eh, sidaas eh, laba kilomitr marka goorma kuugu dambeysay ood hadda ka soo baxday walaalow hadeeraa magaaladii dadka ka soo ifooday aniga doraad baa iigu dameeyey waa gartay marka doraad maxaad uga soo tegtay hadda waxaan uga soo tegay nimanbaa adiga niman walaalaha iyabaa iisoo dira iyo wiilalaan adeero ahay waa hataa waa lasoo hadhe waxa la yidhi eh, dadki waa laga baqay nimanka haysta hadda aad baa looga baqay marka anigu waxna iima yeelin iimana iman raggaygi baa ii yimi gurigii oo furan hataa ma aan xidhin wallaahi inaadan ku noqon baa layidhi baabuur baa la- laas baa laysoo diray laysoo qaaday waa gartay marka adigu inaad ka soo tagto raalli miyaad ku ahayd maya lilaahi kuma ahayn raggayga waxa la yidhi waa awal baa waxa laygu yidhi waa ba iyaga waxa lagu yidhi waa la bireeyey waa la geedkeeyey marka waxaan u nimi maydki soo qaadaa la yidhi wallaahi saasay usoo tageen markay ku arkeen maxay dareemeen maxay dhaheen wallaahi markay dareemeen waaba fili waayeen dadkan waa dad been iyo jibada waraan dhicin baa la sheegaa aadamigu waa balaayo soomaalidu hadde waaba ka war badan tahay intaa weeye marka saddex habeen ka badan weligaa ma ka maqnayd warshadda maya habeen kama baadin maxaa qiimay kuugu fadhidaa warshaddaasi warshaddaa waxay igu fidhidaa aniga ha- dhiigaygii iyo bay igu fidhidaa hadda koosta intee aan ahay iyo waa si qiimayn karaa ma jiro aniga way isla weynahay aad baan isla weynahay qiimahayga wax sheegi karaa ma jiraan dowladda soomaaliya ma la xidhiidhay oo ma tiri war hantidaanaas muddo soo hayay halkanaa soo gaadhsiiye la wareega marna ma ku tidhi baa yaa akhi bacda annaas laash baan warshada ku shaqaysan jiray aan haystay oo u tegay da- da- dadkii qaybtiisii markaa xukunka hayay oo anigu ka yiqiin laashkaasa lai qoraan idhi markii duufaani dabaysi la tegayso waa alaabtii maxaa la arneela dalabeeska alaabtii oo dhan oo kaluumaysiga laashkaasay sare waa u sheegay waxaan war laashka halayso meeshaasaan ku ilaaliya halaysiyo wallahi inaanan shilin ka arag marka een, intaad adigu hadda meesha joogtay nimankan cusub ee magaalada yimid ma kuu yimaadeen ma kula sheekaysteen warshadda wax ma kaa weydiiyeen maya maya maya maya waa ii yimaadeenoo xerada waa ba- ma- waa ii yimaadeenoo xataa waa sawireen laakiin wax aniga gaara oo saas ay iga igama soo gaarin wax dhiba haba yaraatay warshadda iyo gacantaad ku haysay iyo mustaqbalkeeda waxba kaamaysan weydiin maya waxa la igama weydiin sa u shaqaysaa iyo xaggee iyo saas oo kaleeta ay yidhaahdeen waa gartay Eh, siday u shaqaysaan uga sheekeeyeen saa iyo saas hadde iyagu kalluuna marano ma haysano mashruuc ma haysano xusuustaadii waxaad ii sheegtaa bal xusuustaadii kuugu wanaagsanayd ee warshadda way maqlaysaa si fiican hadda iyadoo laba dhacayso oo la- adigoo iyadoo laba dhacayso oo aan ku faanayo aan ku faanayo la siiyey lambarkii lambarkii koowaad la siiyey anoore dala maaragtay wixii la siin jiray oo la siiyey anoore la siiyey taasaa iigu farax badnayd qandale iyo waxaanad uga samri karin ma jirtaa oo ay maaragtay caan ku tahay ama adiga si gaara qiimo kuugu leh ood uga samri karin ma jiraan ha eh, logic ha- maxaanu geedkoodaya waa my hometown wey waa magaaladaydii waa gurigaygii waa laa ilaaha wax walba oo la keeno kalluunkeeda jaasabore buu qabaa dhadhan aan kalluunku lahayn haddaad saamuun isku dhaqdo oo barafuun isku buufiso urkiisu kaa biibaayo macaankiisana markaan qascayo baan ku siin doonaa haddii aan noolahay insha allahu tacaala aad baad u mahadsan tahay maxamed
maxamed yaasiin oo ka mid a dadkii ugu dambeeyey ee magaalada qandala oo kooxda isis ay qabsadeen ka soo baxay kaasiya wuxuu sidoo kale ka shaqaynayay gacanna gacantana ku hayay warshaddii kalluunka ee magaalada qandala haaruun macruuf ayuuna khadka telefoonka ugu warramayay halkaad ka dhegaysanaysaan waa v o a dhegeystayaal markan dhinacii heesaha ayaynu jallaacaynaa fanaanka cumar shooli ayaan idiin soo qabanaya
ayaa codka macaan ee fanaanka cumar shooli waxa uu gebagaba u yahay baahinteeni idaacadeed ee habeennimo waa jamaal axmed cismaan iyo axmed cali sheekh oo idinkaga tegaya sidaas iyo nabadgelyo Thank you.